bismillahi raxmaan raxiim waa cabdi cabdilaahi toronto kanada bisha julaay waxaa weeye toban caawa laba kun iyo sideedda waxaan halkan ku qabanayaa maanso magaceeda la yidhaahdo isku duuba oo ah wareeggii saddexaad ee deellaydii baryahan bay inoo socotay iyadoo aad moodo inay ka duwan tahay silsiladan silsiladihii hore ee ina soo mari jiray in loogu tago halkooda arrimaha wixii laga hadlay ee laga dooday in laysku keeno dabeetana wixii xal yeeshay xalkooda la doono ama loo dadaal galo aan waxaan haddaba halkan ku soo gudbinayaa tixdii isku duuba waxa ay tidhi marka ay dalligantee dadku daal la seexdaan aniguna daruuraa ninka diradiraaliyo dood kale u jeedee dulmiyow danaa ka dhan daalin iyo waxdaraansheeg ninka uunka dagayow dibse baanu leenahay kii uurku daban yahay daayin baa bogsiin kara midhna waa dareensiin dadka sharafta badan leh intuu deele soo degay dan ilaahu doodow niman baa daf yidhiyo isku dirid dad wadayaal iyo doodda xidhideed dayaxaa u fuule indhayoha daymoon dab haddii uu kugu shido nin walaalkii deelsiiyey adna xeel ku dami karo ninka docadocaystee marba dadab u xidho gees waxay dooran leedahay qaraggii damuu noqon waxdareemayaashuna dirni bay yidhaahdeen dar allaadu hurudaa marka hore midii daran xamar inay dagaaliyo dibindaab iyo taallo bilo kala duqayso rabidaayin uu yahay barina aanu degihayn haddii aan la daaweyn ayuunbaan tilmaamee deeqaan duraayo dacalkaaga eeg eeg haddaba ishanaan idhi balse xamar kumaan digan sida diintu nagu tidhi dikhil iyo warkeedana waadna dayrisaan idhi ragga deelka soo diray waxay hadal ku daysteen iyagoo ducana diray diiwaan ha lagu qoro waxse yaanse loo diran anna diinay maan odhan aan ku dayna baan idhi haddaan hoos u daadego waxa aan dul marayaa isku duubka doodii anigoo aan wada degin kuwa ugu deg waaweyn dab hadday hunqaacdiyo hadday dalow ka lulataba runta aynu dooxnoo aan dilaacinoo hadal dibnuhuna ha sheegaan diinaar nin eegtiyo dambabaasayeelkii dawdaba waxaan idhi wixii loo dagaalamay doog iyo xareed iyo dimuqraadi weeyaan iyo dawla daacadi baadihii sameeyay dug inay yidhaahdaan darmaday ku seexdaan dacwad iyo ku oogeed in diyaarin loo helo iyadoon la daydayin dambibaari dabagelin dabadeed qareenniyo cidu dooda loo helin oon damaanad qaad jirin inaan lagu dabuurayn dadka jeelka loo dirin dulin hadduu yimaadana dawadii la doonaa ninka faqashka doogiyo ninka soo dagaalamay diirkaa walaalaa daahyada dallaysiman dawaqaasi waa yaal waa su-aal daaweynoo madax daalinaysee ninka derajo weyn iyo ninka deeqda kaa mudan annagaaba doonnee hortayayna deeqsiin suulcayn durduradaa ha ku daalin baan idhi dacwaddaynu wadannaa ninkaanay ka degihayn isna daadeg weeyaan cidna dayn kamaad gelin cidna kuma dambaabine dowgeedaad marisee nin daruuro keeniyo nin diyaarad keenaba ama dubay ka yeelaba dadku waa u joogaan kala daadsanaantiyo dib waxaa inoo dhigay danta gaara weeyaan ninka duda danbaa odhan ha ku daalin waariyaa danyar iyo warkeedana nin dibaray wax kama oga ilaa daayin abidkeed nin dallacay dadkuma jiro ictiraaf muxuu tari haddaan doobi loo culin la dareerin qaalmaah haddii aan ku daadego dawadaadi maad garan maxaa daafta hoosiyo inabada darxumada ah dulmarkeedu wuxuu yahay kala duruqsanaantiyo kollay deeqxumaanteen marna daamo kala yaal duse iyo dilaal xume waxaa ina dishoodee daranyada inagu dilay anigaa dad badan iyo duqsigaa waxaan qaban oo aan dil mooyee dan wanaagsan lagu dayin daacadi ma soo hoyan dadku maba dadaalaan doofaarka ficili naar loogu daayimi sicir bararka kugu degay adiguba ma doonyeen ayagoon rag loo dirin dumar baa bogsiyin laa dar ilaah markay tahay waxaan uga dan leeyahay may adhi dammaankii durba dhoofintiisii wax isdiidan baa jira awrkii digleeyiyo dibigaaga tuurtali intaan dahabku soo bixin dolarkoodu kugu filan waxaa kaaga sii daran ninka loo daldalayaa waa ninkii dagaalkii dadka oo la dilayo badhna ay daldalayiin badhna ay dubaabadu dusha sare ka marayaan siidaa ha joogtee waa ninkii tarxiilkii dadka soo daldali jiray ku guree diyaarado ama dulundulceeyaha dekedaa berbere iyo xamar soo duldhigi jiray eendaasad garawiyo ilaa maalintaa dure aan weli ku siin dacas danna adiga kaa gedin maantana ku doonayn waxba yaanu duul yahow ninkaa duugay kugu odhan meeshu diiflay weeyaan dejiyo iskaga tegay waxaan idhi dunaya shaal axmedina saleebaan isku soo darkaaga ah adigaa diblooma leh u gubtoogsan soo diray dulmigaa shandhaafka dawadiisii doondoon dareenkii shidaayow danba waa u dhow yahay dufan lagu shifeeyo dayrayn ha joogtee damqa iyo dandhoosbaa deeni ay u maqan tahay doog baa ay tidhi damaq duumiyo dabdhaa jira dalagiina muu bixin dejiyo iskaga tegay dawo waa dadaashiyee dayrta baaqanaysee gugu uu ku gugu uu ka daahee dadku halista gaadhaan dawadeedu waxay tahay biyo loo daloosiyo durdur soo rogmanayo dadku ay wax beertaan xooluhuna durduurtaan wanka dabada weyn liyo dibiga iyo awrkii dawadoodu waxay tahay ninka daajista iska leh ka ku daaraba iska leh nimankii dahraan iyo dooxaba dulgeyn jiray ha dirtoo ha doontaan xaqdarrana ha diidaan ninkii seexday goorbaas dib u dhalaysay ciisii adoon wuxuu dira nin ruuxna adoo cidna aan tag adoo cidna aan ku duulin adoon dadka kale qoqobin ayaad dood odhan kartaa deelley aad tirin kartaa markaasina waana deeqay dariiqa ninkii istaaga dhan baa ka dhaqaajin doontaa ninkuu digay kumuu dilin diri caana doonayn dejiyoo mid kale keen hore uma dareemaan markay dimiq tidhaahday wax dambaabidh maagtaa dulqaadkii yaraadaa doqoniima weeyaan waa markaan dagaal iyo dirir looga baahnayn haddii aan haddii aan dadaal iyo danta guud u dirannahay duufaanna kuma karo dembi maba yimaadeen dusha adhiga daaqaa dusha adhiga gaadhaa xeradii ma daaqeen geedkan uunka lagu diray horta waa dilaa weyn dunya biya weeyaan dadka oo nagaado garbaduubidayso diga mooyadeedee dawadiisi lama helin weli waa dallacan tahay digrigiiyo qur-aankaba ninku deeqabaa yidhi amba way igu daran yahay dawo qaar u haysto ku daneeya baa jira qaar shaqo ku duugo doolar dhaliya baa jira daahirkiisa loo garay imtixaan dad inuu yahay dejiyoo iskaga tegey dansheeg aan ku daadego norway dugsi dhexanta celiyiyo dac wanaagsan weeyaan suugaantu waa dahab waxay daawo leedahay marka aanu deelqaab iyo duudsi soo gelin waanadaasi waa door ninka diida yeelkii hay-aduu dabaal iyo dirindiira weeyaan dadka waa lugooyaan adig iyo dadaalka iyo doorka waayaha durriyooy kudaysaa dadna laagama quustee digrigiyo dig dirirkiyo diraacaha ka harsada daruuraha nin kastoo kudaystaa isna diidna weeyaan dalcuryaamin diidiyo danyartiyo shaqaalaha adigaa laguu diray dadaloola muuqdiyo dayaca wuxuu u yaallaa ninka dooxayuurura doogyaan la noolayn aniguba ma diidanin dalka kii sokeeyaa ruuxii dambaabana anigoon ku diganayn cidna aan ku dirahayn duur iyo watiin iyo inaan darha ku akhriyo dacwaddiisa soo dhigo dariiqii rasuulkiyo waa distoori noo yaal maskaxdoo ku diraysoo ay laguhu diideen gacmu dirashadoodii ka dagaalamayaan duqdu waa durdurisee waa xaal daaweynoo gole loo dandaamee daan iyo daraan baa isdaqiijinaaye iska doori weeyaan nin dagaal ka doogo dabin kale galaa yidhi da' gabowda iyo nacas ma dabiibta culimmadu halla daaro waan idhi halla daaro waxaan idhi dalanbaabi soo maray dubistii mascagaleey iyo doombirqodadkii marka uu dukhaan iyo ku dikado diriirigu waxaa dilay waddaninimo iyadoon la daadihin iyo dakharka doogta leh dabadiiyo mi'iinkeed kii doolar haystaa dacifkii ka daran yahay dawadeedu waa shaqo waxaan ku sii daray abwaanow dareensii dabadyaal wuxuu yidhi degelkiinna aamina hablahana da'diinna ku dakiigsadaan idhi danwadaagistiinna isku doonabaan idhi ninka dabadda joogana ninka dabadda joogana haddii aanu kuu degin kala doonni baa tiin inay diriiro hooraan daayi waa u fududahay degan dowga sheekhiyo dal jirkaan ku leeyahay damaashaadka midhaha ah duxda iyo macaan kale rag baa nala dagaalamay duda qaar dib loo arag dogob waa la shidayaa daadna waa la soo jebin runta waa la dacaldhabi marka dani dantee tahay hildul saaran weeyo abwaankeeda dooc iyo dareenkeeda sheegaa duldullaanka deequu ka duwaa dulluumaha ka duwaa dalluumaha danjirkeeda weeyaan inkastuu darbaaliyo nacas kugu dul joogsado dibnahaagu yay noqon dulucdeedu waxay tahay xisbiyada daraaddood dad hadday culloobeen iyadoon wax laga darin hadduu dooggu soo baxo danta qaran balsuuree waxaad tidhi ducaysine qabiil baa la yara deday hadda aynu diirree iska daaya baan idhi dadku uliyo diir iyo ha ahaada dookii deggan siday leedahay xisbiyadu dan weeyaan annao waan ku daray taa dawyada ha lagu duwo sharciguna daqiiqiyo dambasyaanu kaa noqon ha dullaaminee dhow wixii hore inoo dilay daafadeeya oo naca daadays ka sii tuur dar alliya daraaddii cambalaashalkuu degay waxa aan ku diirsaday dalka waa la joogaa abwaanadu diyaar iyo abwaanadu diyaar iyo isha daawad weeyaan ninkii damac ku soo jiray digniin bay u tahay weyn daayad iyo waxaa badan rag difaaca loo diray waxaan kuugu darayaa wixii deelka loo furay dayga hore wuxuu ahaa da'da soo kacaysiiyo ragga dawga haystiyo in la daya abwaanada dabadda iyo gudahaba oo ay dood wadaag iyo isku duubni yeeshaan danta guud u toosaan inkastoo dangaar iyo balalaafku badan yahay cabsi igu dadnayd iyo iga duusi deexaan dab la shidayna diiriye ruuxii dan moogiyo nin dacaayadeeyo maansida dishoodiyo dacaw aar ka dabaciye danba wuu iskaga tegi danta guudna waa meel danta guudna waa meel dowladnimadu waa qaran doorashadu cod weeyaan duulduul hadduu jiro ha ka daahin weligaa waxaa raadkan kula maray rag kaloo ka duulee geedkan ay daldalayaan xuma kama dambeeyaha damqashadu ku badan tahay ninka giira daaq baray haddabiiba weeyaan ninka daayayaa nacay ka durkee iskaga tegey ninka hadalka daba yidhi isagaa dulloona ah da'da soo koraysana ay dadaal bilaabaan diidaan dabaalnimo waxa aad duleedkiyo dabadaha u warantiin aad dagaal ku qaadaan geedkaa gudaashaday waxa geedkaa gudaashaday wax u doorsho keentaan doolarkaa dannaanow ka bineeyey daaraha inuu kugu dilaa furan dalka aad u celisaan maba jiro qoftii dani iska dabadhaciisani wuu ku sii durkinayaa sidii doorkii waa hore intii aan dagaal dhicin duhurkii ha soo galo maxaa dawladdaadiyo ninka kuu duqaydii u dardaari waayeen dejintii sharcigu mee waxay daran tahay hee marka dabadda ay tahay waxa badan wax kula daal marna doolar weeyaan marna diiqa haystiyo dab kaley ku damiyaan arma laga dugsanayaa deeriyo wax baasiyo daasadaa dukaamada daani daani tumishdeed garashada ha sii dayn maansadu waxay tidhi cadowila dagaa jira dareen aasan baa jira waxaan kuugu sii daray dibaad uga sheekay dolaalaha u socon dood baan ka leeyahay duhnigaygu igu filan haddaan hoos u daadego dhaqankii wax doorsho daran waa la filayee qofkay diiday dawlad waa in loo dadaalaa dibna loo ceshaayo dalkiisii la geeyaa ninka baasadaha jara derbiyada fadhiistiyo dumarkaa istaahiyo deedadii iskaga tegey dacwad baan la gaadhsiin haddaan sheekhu daakirin taaskii danaha guud isna daayac buu dhalay dad islaana weeyo danna way u soo noqon waxse uu ka dilayaa haddaanay haddaanay istaba qaban wakhtiguu dayacanow darantada ka bixilaa dalka hooye muu hadin timidaabyo dabadeed dugsi lagu noqdaan jirin samirkana ha moogaan dadka soo koraayana hadday caana daataan dabadeed la qabaya xafiisyadan dan ee xafiisyadan dan eeg iyo isku duubni loo furo lacagtay daldalayaan daaraha ka taageen nin weliba dukaansaday waxma kuu daweeyaan adigaanse dabagelin dejiyo iskaga tegay hebel diidan hebel iyo nin dantii ka duulaa dabku heedha kugu shiday kala durugsanaantiyo dagaalkii sokeeyaha ka dabaaladkiisii dooxatada ma kugu simay ninka diida ee naca ama dila walaalkii isna waa dayacan yahay daldalooli dacallada mar haddaana wadatada dadku ha isku soo boqo danahood ha raacdaan haddii ayse diidaan daad hadduu u soo galo damman waa abaalkeed waxba dibinta haw cuni doondoon wixii maqan samirkana ha sii dayn dejiyo iskaga tegay dabayaaqa waxay tidhi dalka baahi baa taal shaqa nagadudaa taal cabsi dararte baa taal dimuqraadi mooyaan haddaan hoos u daadego hadduu qaladku dow yahay sacabkuna ku dara yahay daad xoor la wada raac goortii la degilaa waa su-aal dadweynaha dalku hadduu dhaqaaqo inuu dawlis loo riday dadku may dareereen dubuq may yidhaahdeen badda lama dul yaaceen daraf iyo ilaa daraf cadli iyo dastuur wacan dadku uu u siman yahay dawlad saxa ma taagna waxaan taa ka leeyahay dadku mau diyaariyo dikadoo shaqaysiyo shilin daacad laga yahay dayixuu ku geeyaa amba waan dareensanay duufaan siduu yidhi wakhtigii dakalankii ninkii doobirta xumaa darfoofkiisa jiitee daaduumay mooye distoorkiisii baa yaal mar kalena ku sii daray dembi qabe nin daacada ka dubaala dheeraa gudindaabka laga jaray ma dilaacisoo geed isku duubni oon jirin dadku meel ma gaadhaan dejiyoo iskaga tegay adiguna danmarkow cidimay dagaa cidimay dagaal tegin degta qoriba lama suran dalka iyo warkiisiyo waa rag iyo doodii dejiyoo iskaga tegay dariiq aan lahayn qodax salaan dira naga hool luulay inaadeer dayaxiyo waxaa tahay daruur aad u qurux badan darmaan wiil dishaad tahay waxaa tahay mid deeqtoon mid ducaysan baad tahay maroh diiradkeedii iyo duurkii laga yimi inay dumarku doodaan duulbaan aqoonine dadse waa filaayee golihii ciyaaraha habeen dama duleedada sacab la ysku dari jiray soo dabaaristii iyo adduunya raaci laga yimi maansada dalaynteed gabdha dooda soo gala dalindaliyo jiiftada shaxda degada laysima iyagoon wax dagi hayn ragga daafadayn kara adigaa saddexa yimi caasho jaamaca waa kow ina cali ka dabagee adna mara daraandara dacalladu istaabtaan dee weli da qurux badan dex ku duba maantadan warka darandalkiisii dadka lee adkiisii raggu waa ka doodee isku duuba daawada deeleydu waa darar waa dan iyo daawo daahaa xidhnaabaa dadka laga furaayee debadda iyo gudahaba bela daaman la qabtiyo doohbay ku sugantee hor allaanu deeqnee halladooda weeyaan damaq iyo dareen iyo wax ku daaro weeyaan sugantu waa door dibnahaaguy dibnahaagu yaydayn tallaaboo jacayl iyo bele kale ku dadantoo caashiquun deldelayo inkastuu difaac yahay iska diiday doodoo nama deeqin nagu yidhi daaraadhac kugu yimi heestii wacnayd iyo hadalkii dandaamnaa waa kaa dur hoore u dulqaada gabarh yahay dejiyo iskaga tegay qaahiro dusheeduu duurxula duurxula ka soo diray waxaan idhi digtoorkaa inkastoo aad daahdoon degda kuugu baahnayn waad soo daruurtoo baabacaadi lala gaadh doodaadu waa diran dulucdeedu waa saxan dibna ha u dambaysiin dejiyo iskaga tegay dan hayow dabuubtaa dadban waa horrayso waa horaa la daabacay dadab baan u bixiyee kuumaan dardaar welin idid cidid cidna dumi kumaan odhan lama dhihin dagaal taga dan tufaaladeeda dumaan laga xishooday ilma quramadehatoy waxaa loogu dudayaa diib iyo dabqaadlii dabadheer abaartii ilamaa dir hiiliyo duguf aan ka soo baxay dad bakhtiye duljooggii dejiyo iskaga tegay dadaal aan ku soo dego ma og tahay siciidow dowladaa horuu maray dadkan dayaxa hiigsaday kaaraha waxdile iyo gujiskaa dabaashiyo inta wada diyaarada iimeylka dalamtaa telefoonka dirigtaa badda kuwa dawaarshiyo dalagaa la beertiyo dakhligay sameeyaan qabiil laga durkoonaa layska daa wax lagu dilo isku duubnidoodiyo dadaal bay ku gaadheen dantooday ka taliyeen nin digrii labaa hagay sharciguna duljoog yahay ruuxii la doortee isagoon dagaalamin xilka kaaga degilaa afrikada dambaysee digtaatoorku haystay weli kala dab qaataan ninka aan ku dadayaa ninka aan ku dayayaa doorkan aan idmanayaa dabadda hayse soo dhigo kuwa doorashada wada daacadnimo ha keenaan ha tashada dadweynuhu adna hawsha daadihii galdalooladana sheeg degal kale haddaan dego ha ka gaabin hawshana deriskaa la deersoo janno waa la diidoo daakiraadi waa weli geed iyo deldeliddii doodar baa la doortee dantu seeta weeyaan nin kalena wuxuu degay ninka dudaha soo day ka ku diiday yeelkii isku duuba soo goo dar waxay codsanayaan diga rogasho doodaa intaan shiin dabooliyo ya-da daylan loo gelin dixidiyo dareemada gada aanu durugne ninkaan dow ku sheelayn ama guudka degi karin ninka diilingaabkaa harwanaag dacweeyo ha soo daynin baanid idinkuna ku sii dara diricyadan dansheegkaa deelley raggii degay ragga dooda waaweyn sidii gaari daar galay ama goodir geed dilay waa inay dayaantaa danta guud ku daanshood darandoor ridaamaha ma idiin duqeeyaa ga ma soo dareershaa ma diyaargarownaa mise deelaydiinaas baa ku daysanaysaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu